بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وضع الأكف على الركب في الركوع باب بيان حكم وضع الأكف على عليه saaridooda ama dejintooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay cala arukabi jilbaha la kor saaro calaa calihi jilbaha in la kor saaro fi rukuuci rukuucda dhexdeeda oo marka la rukuucaayo gacmihii calaa calihi in jilbaha la kor saaro xukunka arrintaa ku soo arooray caddaynteediiba u baab yahay iyo arrintaa sunnanimadeeda faqaala abuu xumaydin abuu xumaydin asaacidi waxa uu yidhi fii asxaabihi maca asxaabihi isagoo ku dhex jiro fii asxaabihi marka wuxuu u leeyahay iyagoo toddoba ama sagaal saxaabi ah ayaa wuxuu yidhi abuu xumayd asaacidi intuu ka dhex istaagay ayuu yidhi waa idiin tukanayaa salaaddii rasuulkao kalean idiin tukanayaa salaaddii sifadii nebiga u tukan jiray buu sheegay ficil ahaanna u sameeyey marka fii asxaabihi markuu leeyahay isagoo dadkaa ku dhex jiro amkana الnabiyu sala اllahu calayhi waaalihi wasalama waxau yihi nebigu wuxuu makaniyey yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu makaniyey yani uu ku qabtay qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can abi yacfuur abi yacfuur alakbar weeyaan midkan abuu yacfuur alasqar ayaa jiro iyo abuu yacfuur alakbar midkaani marka waa alakbar wa huwa waqdaan ayaa magaciisa la yidhaahdaa ama waaqid ayb abuu yacfuur ayuu aad ugu magac dheeryahay wa huwa alcabdiyu alkuufiyu wasmuhu waqdaan waqiila waaqid wa huwa alakbar imaamu nawowi marka meeshan wahmi baa ku dhacay oo waxa uu yidhi abuu yacfuur alasqar weeyaan buu yidhi midkan laakiin shuraaxda badankood iyo muxadisiinta waxay dhahaan abuu yacfuur alakbar weeyaan waxaana jasmiyey sidaas almizi alxaafidu almizi tuxfatu alashraaf ayb oo kutubtan sitada atraafteeda ay ka waramo ayb wuxuu jasmiyey inuu alakbar inuu yahay magaciisa waqdaanba qaala samictu muscaba bna sacdin ayaan maqlay buu yidhi waa muscab bnu sacdi bni abi waqaas yaquulu isagoo dhahaya sallaytu ilaa janbi abii aabbahay dhinaciisa ayaan ku tukaday fatabbaqtu waan isku aaburay oo waan isku daboolay bayna kafaya labadeeda calaacalood dhexdooda labadeedii calaacalood baan saas ugu daboolay isku qabteen uma wadactuhumaa waxaan dhigay bayna fakhidaya labadeyda bowdo ama labadeyda jilbo labadeyda yacni cajar dhexdooda ayaan dhigay tadbiiqa marka waxaa laydhaha labada calaacalo sidaas baabacada iyo baabacada laysa saarto isla markaasna la dhexgeliyo labada bowdo ama labada cajab hoostooda la dhexgeliyo waana xugun awal jiri jiray laakiin markii dambe la nasakhay ayb cabdullaahi bni mascuud marka isaga naasikii ma uunan ogaanin weli wuxuu samayn jiray sidaas un markuu rukuucayo labada gacmood isa saarayaa labada bowdo dhexdooda ayuu gelinaya ma soo gaarin isaga marka naska naasikha ah ma soo gaarin tiibuu iska watay marka muscabkanna waxa sidan ka keenay waxay ahayd wuxuu arkay ardaydii cabdullaahi bni mascuud iyo cabdullaahi bni mascuud oo sidaas yeelayuu arkay marada cabdullaahi bni mascuudna de waa cabdullaahi bni mascuud xagga cilmiga iyo fiqiga iyo nin aad marka wuxuu ahaa loogaga dambeeyo marka inay sidaasi sunnadii tahay buu u haystay wiilkii marka sacdi bni abi waqaas sidii buu yeelay ayb fanahaanii abii aabbahay baa iga reebeen buu yidhi sacdu bnu abi waqaas wa qaala waxa uu yidhi kunnaa nafcaluhu waxaan ahayn sidaa inaan yeelayno fa nuhiinaa canhu waana laga reebay wa umirnaa waxaana la amray an nadaca aydiinaa gacmaheenna inaan dhigno cala arukabi jilbaha korkooda inaan yeelno ayb gacmaheenna inaan jilbaha korkooda saarno ayaa nala amray markaas ayb halkan marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa tadbiiqii in la nasakhay wax waagii hore la samay jiray ahayd markii dambena in la reebay fa nuhiinaadaas marka bacdi alculamaa baa qabsadeen waxay yidhaahdeen qofkii sidaas yeelo salaadiisii waa buraysaa maxaa yeele nahyi oo fi salaad ah buu ku dhacay bay dhaheen laakiin jumhuurulculamaa waxay leeyihiin nahyigaani haba la reebo laakiin wax salaaddii burinaayo mubdil ma aha mubdil ma aha laakiin waa hadda qofka isagoo og in la reebay hadduu sameeyo waxbuu ku dhacayaa marka dembi buu ku dhaca inuu ku dhacaa la arkaa laakiin salaaddii wax jebinaayo ma aha ayb maxaa yeele nahyi shuruudii iyo arkaantii usoo noqonayo ma aha ruknigii rukuucda ma nuqsaaminayo kan ruknigii rukuucda iyo salaadda arkaanteeda ama shuruudeeda ma nuqsaaminayaan waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa marka laga qaadanayaa qofka saxaabigaa sidiisa ama qisada guud ahaan laga qaadanayaa qofka naska haddii la nasakhay takliifka isaga saarani oo nusuustaas ku wajahan waxay wuxuu noqonayaa marka uu ogaado naasikii markuu soo gaaro ayaa isaga lagula xisaabtamaya laakiin haddii isagu naskan uu ogaa iyadoo lagu dhaqmo meel lagu nasakhayna war uunan u haynin ee kii horo mansuukha ahaa oo iskaga dhaqmo qofkaasi waxba ma hallayninoo ma la dhihi karo waa dembaabay ama yacni bidcuu ku dhacay ama waa dembaabay ma la dhahayo maxaayna cilmigiisuu ku camal falay isaga laakiin marka uu ogaado oo naasikii uu sugnaado cindahu markaasba waxaa weeyaan hadduu tii hore ku dhaqmo wuu dambaabaya ayb macnahaasna marka waa ku jiraan iyo in saxaabada qaarkood nusuus la nasakhay iyaguna aynan ogeyn in la nasakhay inay jiri karto haddii marka saxaabadii qaarkood sidaas uu ahaa xaalkooda oo aynan u wada koobin nusuusta qof laga filanayo inuu saas u koobo ma jirayso iyadana oo nin walbaa marka ilaahay sunnada ama nusuusta waxuunbuu ku fahmsiiyaa intii ilaahay ugu talagalo oo wax ilaahay bixiyo waay fahamka nusuusta ayb marka intaas baana qofka uu lagula xisaabtamayaa haddii uusan tafriid uunan samaynin gaboodfal waxbarashada haddii uunan ku samaynin ayb laakiin hadduu waxbarashadii ku gaboodfalaayo uusan waxba baranaynin inuu waxyaqaanna isku haysto waa jaahil murakab ah kuwaasaana hadda u badan caribi ayb macalushaahidka marka waxaa weeyaan gacmihii in jilbaha la saaro ayuu sugay sacdu bnu abi waqaas ayb tadbiiqa iyo waxa la midkaa kalena waxa uu yidhi wax hore loo samayn jiray inay ahayn buu sheegay marka sidaas weeyaan baabun idaa lam yutima arukuuca baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa lam yutima haddii uunan dhammaystirin alrukuuca rukuucdii haddaanu dhammaystirin rukuucdii yacnii haddii uusan dhammaystirin oo meeshii marka loogu talagalay uusan gaarsiinaynin xukunkiisi muxuu noqonayaa marka xukunkiisii ma jasminin ma sheegin laakiin xadiidka ayuu ku sheegay xadiidkan imaan doonaa tilmaama qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaan whuwa alacmash sulaymaan bnu mihraan alacmash qaala samictu zayda bna wahbin qaal ra'aa xudayfatu xudayfa waxa uu arkay rajulan nin laa yutimu rukuuca rukuucda aan taam yeelaynin wa sujuuda sujuudana aan taam yeelaynin oo yacnii duma'niinada ayuunan samaynaynin isagoo ruknigii aan ku xasilin ayuu haddana ka soo qaadayaa madaxiisii xubnihiisii qaala waxa uu yidhi xudayfa maa sallayta ma tukanin adiga xudayfa waxauu yidhi ma aadan tukanin marka salaadna waxaa la yidhaahdaa ficilkan qofku samaynaayo mase waxaa salaad la dhihi karaa markay sida sharciga u dhacdo sida sharciga markay u dhacdaa salaad la yidhaahdaa sidii sharciga ahaa haddaanay u dhicin waxaa la dhihi karaa qofkaas maba tukanin xadiidku marka macnahaasuu tilmaamaya maxaa yeele xudayfa ninkii ficil haddii waa la raacaa la yidhaha xudayfada ninkan waa sameeyey ficilkii salaadda waxunbuu marka ka dhugdhug siiyey laakiin haddana isagoo sidaa yeelay xudayfa waxau yidhi maa sallayta lianna salaaddii sharciga ahayd ma samaynin shuruuddii iyo arkaantii baa ka maqan ma tukanin marka wabitaali qofka taariku salaadu ku noqon karaa saas macnahaas qofku waxaa laga yaabaa dad badanoo masaajidka soo gala haddana inay taariku salaad u qoran tahay oo qofku marka waa inuu salaadda iska sugaa wixii burinaayo wixii arkaanteeda wixii marka shuruudaheeda waxaasoo dhan inuu ilaaliya ayaa laga rabaa ayb waxa uu ku yidhi marka xudayfa maa sallayta ma aadan tukanin walow mutta haddii aad dhiman lahayd mutta calaa gayri اlfitra diintii waxaan ahayn ayaad ku dhiman lahayd allatii fatara allaahu ilaahay subxaanahu watacaala uu diin uga dhigay muxamedan sala allahu calayh waali wasalam haddaad sidaan ku dhiman lahaydna diintii nebi muxamed diinaan ahayn ayaad ku dhiman lahayd waa arrin marka culus ayb firada marka meeshaan waxaa laga wadaa addiinu ayb waxaa loo jeedaa firadu addiinu diinka iyo sharciga diinka iyo sharciga ayaa loo jeedaa marka firada ayb meeshaan marka bacda ahlilcilmi waxay u deliishadaan qofka taariku salaadka gaalnimadiisa inuusan islaam ahayn qofka salaadda ka tago maxaa yeelay kii tukanayey oo rukuucda iyo sujuudda aan toosinaynin ayaa waxaa la yidhi haddaad sidan ku dhimato waxaad ku dhiman lahayd xudayfa uu leeyahay diintii nebi moxamed waxaan ahayn marka khatar weeyaan sha'niga salaadda ishkaal baa marka meeshaan ku jiro ishkaalka meeshan ku jiraa waxa uu yahay riwaayaadka qaar baa waxay sheegeen xudayfa waxa uu yidhi mundu kam kunta tusallii haakada ilaa imisa ayaad ahayd sidaan inaa u tukanaysid markaasuu wuxuu yidhaha fartan sano markaasuu sidaan ku yidhi maa sallayta ma tukanin ishkaalku marka waxaa weeyaan xudayfa wuxuu dhintay sanadku hijirigu markuu afartan ayuu dhintay amase soddon iyo xoogaa meelahaas mar u ahaa ayuu dhintay ninkan marka la leeyahay imisa markan uu sidan dhahayana waa maruu nool yahay dabcan marka afartan sano waxay noqonaysaa ninkaasi inuu tukan jiray qabla alhijra xataa ayaa ka soo baxayso sidaasina marka ma daahir ma aha ninkanna saxaabi inuunan ahaynaa muuqanayso marka arbiciinka in lagu xambaaro mubaalaqa iyo yacni markaas un wakhti dheer un inuu ka wado in laga wado ayb halkanna marka ibnu xajar waa ku sheegaya ayb mundu kam sallayta faqaala mundu arbaciina sana wamiluhu fii riwaayati اthawri walinasaa'iyi min طariiqi طalxata bni musarif can zayd bni wahbin miluhu wa fii xamlihi calaa daahirihi nadarun waadunu dalika huwa sababa fii kowni اlbukhaariy lam yadkur dalika waxaan u malaynaa buu yidhi cadadka ama afartanka sano inta sheegaysa bukhaari ma soo saarin ishkaalka dartiisa wadalika lianna xudayfata maata sanata sittin waalaaiin ahay soddon iyo lixdii buu dhintay cafan facalaa haadaa yakuunu ibtidaa'u salaati اlmadkuuri marka sanadku markuu soddon iyo lix ahaa haddii hadalkan uu yidhi xudayfa afartan sano marka markuu saa u tukanayo maxaa ka soo baxaya marka soddon iyo lix hijriyadii iyo afar sano ka sii horayso ayb qabla alhijrati biarbaci siniin ow akar walacalla asalaata lam takun furidat bacdi haddii marka la yidhaha afartan sano qabla alhijra oo afar sano ka hor ayaa ninkan uu tukanayey sidan u bilaabay salaadda ee qabla alhijra afar sano ka hor salaaddiiba lama farad yeelin salaaddii hijrada saddex sano ka hor ala farad yeelay hijrada saddex sano ka hor ayaa salaadda la farad yeelay say ku dhacday marka qabla alhijra afar sano ka hor ninkan marka inuu salaad bilaabo falacalahu alaqa wa araada almubaalaqa marka afartankuu iska ilaaqay mubaalaqowna ka wadaa annaga laftirkeenna waa isticmaalnaa soo maanaa waxaan fiiri qofkan afartan sanoo soo samaynayaa la leeyahy afartan cabiraan maahan muddo badan unbaa laga wadaa marka muddadaas badan un ka qabo ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah baabu istiwaa'i aldahri fi rukuuci baabu istiwaa'i aldahri dhabarka simiddiisa xugunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi rukuuci rukuucda dhexdeeda dhabarka yacni in la taago oo la simo wa qaala abuu xumaydin fii asxaabihi badanaa xadiidkan waxuu soo qaadanaa waa xadiidka sifada nebiga u tukan jiray loo deliishado xadiidu sifat salaa kan abuu xumayd asaacidi iyo xadiidka xadiid ilmusii'i salaatahu oo laba dariiq ku yimid oo dariiqi abi hurayrana uu wariyey rifaacana uu wariyey rifaacata bni raafic iyo waxaa jiro xadiidka kale maalik ibni lxuwayri iyo xadiidkii waa'il ibni xujrin kuwaasaa salaada sifadeeda ay ku noqnoqotaa wa qaala abuu xumaydin fii asxaabihi rakaca annabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu waa rukuucay uma hasara waa soo laabay dahrahu duudkiisa ayuu soo laabay hasara marka asalkeedu waxaa weeyaan laanta ya ayb hadhow waxbalaan su-aalaha samayn darsiga uma hasara dahrahu hasara marka waxaa weye waa soo laabay laanta markay jilicsan tahay eed sidaas u soo qabato adiga xaggaaga aada u soo qalloocayso ayaa waxaa la yidhaahdaa hasara algusna laantii ayuu soo laabay marka dhabarku waa taagnaay awal marka la rukuucayo waa la soo laabayaa sooma ayb macnaha asalka sidaas ayb zarkashi waxa uu yidhi hasarahu ay tanaahu ila alardi dhulka ayuu u soo laabay xaggiisa qaalahu saaxibu lmaqaalic wagayruhu saasuu yidhi ayb waxaa kale culimmada qaar dhaheen hasru hasara shaya hasran waa mucadawa faclun baa lagu keenaa masdarkiisa hasran akhada biaclaahu kor buu ka soo qabtay liyumiilahu ilaa nafsihi dhankiisa si uu ugu soo leexiyo qaala markaa waxa uu yidhi faman zacama annahu bimacnaa basata qofkii yidhaahdo hasara bimacnaa waa fidiyey waayo ayb muqtaran bitabwiibi lbukhaariyi isagoo markaa ku kadsoomaya tabwiibka bukhaari oo waa maxay istiwaau dahri istiwaa waa wixii lasoo fidiyo fidin marka qofkii u qaato isagoo tabwiibka bukhaari ku kadsoomayo oo baabkan uu baabaysta faqad khaliqa waa gafay buu yidhi zarkashi sidaanuu laamicu sabiixa uga sheegay ibnu rajab isagu waxa uu yidhi wayuqaalu alhasru cadfu shayi اradbi cadfu shayi اradbi kalgusni idaa tanaahu marka uu laabo walam yaksirhu ounan la jebinin fashabbaha imaalata اdahri wanxinaa'ahu fi rukuuci bidaalika dhabarkan soo qallooco ayaa laantaasoo kale lagu shabbahay oo lasoo qalloocinayo tabwiibka marka ibnu rajab wuxuu yidhi tabwiibka bukhaari waxaa ka muuqanayso tafsiiru alhasri bilistiwaa walictidaal in waxa uu yidhi dhabarkii qalloocsankiisii ayaa waxaa lagu fasiray toosnaantiisii baa lagu fasiray ayb khaaabi sidaas oo marka qofka qadaadkiisa yacnii dambe iyo dhabarka iyo yacnii xaggiisa dambe dabada kulligood marka inay sinnaadaan oy taagnaadaan oo madaxuna uusan soo korraynin dabadiina aynan hooseynin oo qofka marka dabadii iyo dhabarkii iyo madaxii sidaas inay u wada toosan yihiin sifada marka sidaasay noqonaysaan ayb madaxii iyo dhabarkii iyo dabadii kulligood inay marka hal khad ay wada qaataan ayb macnahaasu marka uu sheegay ayb baabu xaddi itmaami اlrukuuci waاlictidaali fiihi waliطma'niinati ayb baabu bayaani xaddi itmaami اrukuuc rukuuca dhammaystirkiisa xadkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay walictidaali iyo ku xasilid fiihi walictidaali sinnaan fiihi isaga dhexdiisa lagu sinnaado waliطma'niinati iyo kuxasilid lagu xasilo iطma'niina ibnu rajab wuxuu yidhi waa masdaru mara saasoo kaleu ka dhigay ayb oo wuxuu tilmaamay isaga aliطma'niinatu bikasri اlhamsati wa dammihaa qaala ibnu rajab almaratu اlwaaxidatu minhu almaraة الwaaxidaة minhu wاطma'niinatuna masdaru ayb waqiila waxaa la yidhi aliطma'niinatu waa qalada ba la yidha aطma'niinatu yaa waxa ah yaa waxay tahay marka sax طma'niinay kutub badanaa dhigaan labada waa dhigdhigan ayb marka طma'niinada iyo طma'niinada isku macnuu u wadaana ayb iطma'anna ayaa asalkeedu waa soo maa iminaan iطmi'naan saasoo kale ku imaanaysaa duma'niina marka maxay noqonaya xarafaa laga tegey allahu aclam waxaa dhici karta inay noqonaysa ismu masder ismu masderka iyo masderka maxay ku kala bedelan yihiin waxbaa laga tegaa ismu masderka xuruuftii yani ay xuruuftii ficilka qaarkood iyo meeshii ka maqnaanaysa ama ziyaadaad waxba u wadaan duma'niinada marka ismu masder waayana waa layidhi masder ma aha masder waa tahayna waa layidhi calaa kullin marka aliطma'niinatu iyo waطuma'niinatu isku mid waa qaala xadaanaa badl bnu اlmuxabar qaala xadaanaa shucbaةu qaala akhbaranii اlxakm huwa bnu cutayba can bni abi layla can اlbarا qaal kaana rukuucu الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama nebiga rukuuciisu wuxuu ahaa iyo wasujuuduhu iyo sujuuddiisa iyo wabayna sajdatayni labada sajdo fadhiga u dhexeeya waidaa rafaca iyo markuu ka soo kor noqonayo min arukuuci rukuucda uu ka soo kor noqonayo wuxuu ahaa maa khalaa marka laga reebo alqiyaama qiyaamka iyo alqucuuda fadhiga marka laga reebo dambe qariiban min asawaa wax isku dhow buu ahaa yacnii arkaanta salaada marka laga taga qiyaamka oo qiraa'a dheer lagu akhrinayo iyo ataxiyaadka dambe oo ducooyin iyo tashahud oo ku jiro labadaa marka laga reebo inta kale way isku dhadhowaayeen rasuulka sal l slam rukuucdiisa sujuuddiisa ictidaalkiisa jalsada u dhaxaysa bayna sajdatayn isku miday ahaayeen xadiidkan marka saasuu tilmaamay maa khala alqiyaama waalqucuud alqiyaam waa qiraa'ada midka lagu akhriyay qucuudkuna atixaadka dambe fadhigiisa ayuu ka wadaa meeshan marka culammadu waxay ka fahmeen qaarkood ictidaalka iyo fadhiga u dhaxeeya labada sujuud waxaa lagu dhex daray arkaantaas sujuudda iyo rukuucda inay isku mid yihiin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen labadan rugni oo shaaficiyada caan ay ku tahay inay yidhaahdaan rugniga ictidaalka samic allahu lagu akriyo iyo midkan rabiqfirle lagu akriyo labada jilso u dhexayso waa ruknaani qasiraan laba rukni oo gaagaaban oo tadwiilkeedu ay ka dhalan karto salaadda inay ku burto sidaasay yidhaahdaan marka taas ma xoog badno maxaa yeelay samica allaahu liman xamida ictidaalku inuu nebigu daahay ayaa marka anas uu sheegayaa ilaa aan iska dhahno qad nasiya waaba iloobay ilaa aan iska nidhaahno ayuu nebigu taagnaa jira tanna la mid marka ibnu xajar marka masaladaas iyo waxoogaa yar ka yar hadlaya waxa uu yidhi watamasaka bihi ayb ma khala alqiyaama waalqucuuda biاlnasbi fiihima qiila almuraadu biاlqiyaami alictidaal wabilqucuudi aljuluusu bayna sajdatayn bacdu ahli lcilmi si kale u fasireen oo waxay yidhaahdeen alqiyaam waalqucuud waxaa laga wadaa qiyaamka samic allah alqucuudna waa fadhiga u dhexeeya labada sujuud iyagu isku mid maahayne waa gaabnaayeen dhowraa inay yidhaahdeen dambe marka istitnii baa laba meel lala kala aaday wajazama bihi bacduhum qaarkoodna way jasmiyeen oo tamasaka bihi wowqa wuxuu u qabsaday fii ana alictidaala waاljuluusa bayna sajdatayni laa yutawalaani inaan la dheeraynaynin labadaas waraddahu ibnu اlqayim ibnuاlqayim baa radiyey buu yidhi fii kalaamihi calaa xaashiyati sunan ayuu ku radiyey xaashiyat sunan kaa waay faqaala waxa uu yidhi hada suu fahmin min qaa'ilihi ibnulqayim waxa uu yidhi in la yidhaahdo qiyaamka waxaa laga wadaa ictidaalka qucuudkana fadhiga labada sujuud u dhexeeyaa laga wadaa waa suu fahmi buu yidhi qofkii yiri uu fahmay liannahu qad dakarahumaa bicaynihimaa iyagiibauba sheegaye see haddana loo istiqnoona fiira xadiidka u fiirsan kaana rukuucu nabiyi sala allahu calayh ali wasalama wa sujuuduhu wa bayna sajdatayni meeshaasay ku jirtaa ma arkaa see marka shay la sheegay haddana see haddana loo istifnoonaya mar kale isagoo mansuus ah haddana haddana ilaa haddana isaga la istifnoodo ila maa khalaa waa adaatu istinaa mogta ayb marka wuxuu leeyahay liannahu qad dakarahumaa bicaynihimaa fakayfa yastatniihimaa sideeba u istifnoonayaa wahal yaxsunu ma wanaagsanaanayaa buu yidhi qowlu lqaa'ili qofka warkiisa uu yidhaahdo jaءa zaydun wacamrun wabakrun wakhaalidun ilaa zaydan wacamran haddana kii hore maxaa u sheegtay marka hadaysan ku jirin fainahu mataa araada nafya almajii'i canhumaa kaana tanaaqudan marka hadduu u jeedo labadan ma imaanin warkiisoo isburinaa marka tanaaqudka watucuqiba biana almuraada bidikrihaa watucuqiba biana almuraada bidikrihaa idkhaaluhaa في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة meel kaloo isaga marka ibnu xajar u rarayo isagana wuxuu leeyahay iyada sheegiddeeda iyo waxa wejhu istinaa isma laha iyada wuxuu ku dhex daray kuwan kale dumaaniinada asalkeeda marka la fiiriyo oo dumaaniinay leeyihiin ayagaba istinaha gaar wuxuu ugu bixiyey sida kuwaas kale loogu daahayo kuwan looguma daahayo musaawaad ma jiro ayuu ka wadaa laakiin takalluf dheer waay waxaas laftirkeeda oo haddii sidaasa loo hadlo la yidhaahdo meeqo qofaa fahmi karta marka dadkao dhan saa ma wada fahmayaan ayb marka rasuulkuna wuxuu ku hadlayaa wax la fahmi karo oo qof walboo muslima ee maskax iyo faham leh wax uu garan karo kula khidaabayaa nebiga sal lla l slam dadka laakiin wax rakaako ku jirta oo biictibaari shaygan bictibaari bictibaarin aakhar sidaanaad loo kala jeedaa hadal adagaa ka soo baxayo meesha oo aysan furfuri karin ilaa dadka cuqalada maaha dadko dhanna cuqala ma wada ah kulligood ayb marka saasaa marka ay tahay wa qaala bacdu shuyuukhi shuyuukhinaa macnaa qowlihi qariiban min aلsawaa ana kula ruknin qariibun min milihi qaar kale macno kale ku fasireen qariiban min asawa waxay yidhahdeen rukni kastaa rukniga isaga lamidkaa ayuu u dhowaa oo la sinaago ayb falqiyaamu اlأwalu qiyaamka hore qariibun min aلhaani qiyaamka labaadu u dhowaa wاlrukuucu fi luulaa rukuucda ragcada hore ku jirto qariibun min aلhaaniyati rukuucda ragcada labaad ku jirtay uu dhowdahay wاlmuraadu biاlqiyaami wاlqucuudi ladayni istatnayaa ou istatnooday ujeedkooda waxaa weyn alictidaalu wاljuluusu bayna sajadatayn walaa yakfaa takallufuhu warkaas marka isagana takallufkiisu ma qarsoonaanayo yuli ibnu xajarka waa iska diideen macnaha marka sidaas un weeyaanoo marka arkaanta salaadda nebigu inay isku dhadhoweyd marka laga reebo qiraa'ada iyo tashahudka dambe baabu amri الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam aladi laa yutimu rukuucahu bilicaadati baabu bayaani amri الnabiy sal l salam nebiga amarkiisii caddayntiisii buu baab yahay alladii kii ou amray laa yutimu aan dhammaystiraynin rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystiraynin bilcaadati ou faray soo celin yacni amriddii nebiga ou amray qofkii aan rukuucda dhammaystiraynin salaaddiidu soo celin qaala xaddaanaa musadadun qaala akhbaranii yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can cubaydillaahi qaala xadaanaa saciidun ilmaqburiyu can abiihi can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam dakhala almasjida nebiga masaajidkii buu galay fadakhala rajulu nin baa soo galay fasallaa waa tukaday uma jaaءa waa yimid fasallama cala اnabiy sal l slam nebiguu salaamay faradda الnabiyu sal ا slam nebigu waa ka radiyey calayhi isaga korkiisa asalaama buu ka radiyey salaamtii qaar baa marka jumladan waxay u deliishadeen culummada waxay yidhaahdeen qofku haddii uu masaajidka soo galo taxiyatulmasjidka iyo qofka salaamtiisa dadka masaajidka jooga uu salaamo taxiyadaa horeysay dhaheen maxaa yeele ninkan salaaddii buu tukada kadib uu nebiga salaamay istidlaalkaas marka nadar baa ku sugan mana xoog badna maxaa yeelay arrintan waxaa la yidhaha waaqicatu cayn waa dhacdo laga sheekaynayo say ku dhacday lama oga marka waaqicatu cayn waaqicatu caynna waxaa weeyaan wax cumuuma ma laha oo yacni waxaad dhici karto ninkan inuu albaabka ka soo galay rasuulkana meel gadaale ou fadhiyeyba salaantaba uunan ka maqlaynin ayb oo isagiina qiblada madkhalkiisii iyo qibladiiba ay isku dhowaayeen oo xaggaasba aanu aadin qisadu ma ku cadda inuu nebiga asxaabtiisii soo dhinac maray isagoo soo salaamin salaad iska galay ma ku cadda marsaa daraaddeed marka ama waxaa dhici kartaba inuu salaamay laakiin aan la sheegin mar labaadna salaamta ugu celiyey maadaama ay wax kala dhex galeen oo isagu marka ay waxu kala dhex mareen calaa kullin ibnu rajab iyo wuxuu leeyahay meeshaas marka waaqicatu cayn waayo marka arrinkaa looma deliisha karo binaan calaa daalika marka hadday dad halkaas fadhiyaan qofku marka albaabka markuu ka soo galo dadkii uu ag maraayo assalaamu calaykum inuu yidhaahdo kadibna salaaddiisa u iska galaan asab ilaa ilaa salaadda inuu hormariyo sunno tilmaamayso sariix ma mal middaanna waaqicatu cayn xadiidku yacnii qise hadduu ka hadlaayo waaqaca mar si uun u dhacday cumuum ma laga faa'iidaysanayo ilaa wax cumuumkaas tuso iyo meesha inay ku jiraan maaha faradda nabiyu sala allahu calayh ali wasalam calayhi salaama nebiga salaamtii buu ka radiyey faqaala waxau yidhi irjic laabo fasalli tuko fa innaka lam tusalli ma tukanin adiga orado laabo ma tukanina iyo ninkan marka salaaddii ma tukanin tii sharciga ahayd lama imaano calaa haadaa marka qof haddii uu yidhaahdo haweenteeda waa iga furan tahay haddaad waa furan tahay haddaad tukato haddii uu yidhaahdo intay markaasi tukato wax salaad u eg laakiin aysan salaaddiiba aysan sixin oo arkaantii iyo shuruuddii iyo waxaasoo dhan ay baa ay ka tagto ama arkaantii ay wax ka tagto ma furno maxaa yeeley salaad ma tukanin waa la dhihi karaa qofkaasi wuxuu qofku marka ay uga furmeen naagta markay salaad taam a tukato oo saxiixa wuxuu leeyahay marka irjic fasalli fa innaka lam tusalli buu ku yidhi fasallaa waa tukaday uma jaaءa waa yimid fasallama cala الnabiy sal ا l slam faqaala waxau yihi irjic fasalli fainaka lam tusalli alaaثan saddex jeer faqaala waxau yidhi waladii bacaka biاlxaqi macbuudkii xaqa kugu soo bixiyaan ku dhaartay famaa uxsinu ma hagaajin kari aniga hayrahu kan waxaan ahayn ma wanaajin kari facallimnii ee ibar maqaamkii marka hadda wuxuu isku bedelay maqaamu tacliim qaala waxau yidhi idaa qumta ila salaati salaaddii haddaa isu taagtay fakabir allahu akbar dheh meeshaa marka waxaa ku cad allahu akbartu inay rukni tahay fakabir baana la yidhi allahu akbar la imaaw dikri kale booskaas ma gelaayo dikri kale booskaa isagaa markaa ma gelaayo fakabir allahu akbar dheh uma qra aqri maa tayasara macaka wixii kuu fududaado oo min alqur'aani qur'aan wixii kuu fududaado qur'aan aqri macnaha faatixadaa loo jeedaa nusuus kalaa tilmaamaysa markaa cumuumkan in faatixada laga wado nusuus badanaa laga faa'iidaysanay uma arkac rukuuc xataa tadma'ina intaad ka xasisho raakican xaal aad tahay adoo mid rukuucsan xaal ah uma arfac kor noqo xataa tactadila intaad ka ekaato ood ka silnaato qaa'iman xaal aad taadoo taagan uma asjud xataa tadma'ina saajidan uma arfac xataa tadma'ina jaalisan uma asjud xataa tadma'ina saajidan uma afcal daalika sidaas yeel fii salaatika kullihaa salaadaada o dhan xadiidkan marka xadiidulmusiyi salaatahu ninkii salaaddiisa iska xumeeyey xadiidkan marka culammada isagay ka qaataan wixii salaadda dhexdeeda rukni ku ah waxaan rukni ku ahayn waxyaabahaas faraha badan ay ka qaataan meeshaan marka wuxuu leeyahay qaala bnu daqiiq ilciid sharaxan marka meeshaas ka qabo qaala bnu daqiiq ilciid takarara min alfuqahaa'i fuqahada waxaa ku soo noqnoqday buu yidhi alistidlaalu bihada alxadiidi xadiidkan deliilsigiisa calaa wujuubi maa dukira fiihi wixii xadiidkan lagu sheegay dhexdiisa waajibnimadooda inay waajibnimadiisa u deliishadaan ayaa ku badatay wa calaa cadami wujuubi maa lam yudkar wixii aan meeshaan lagu sheeginna inaysan waajib ahayn ayay iyaduna u deliishadaan ama alwujuubu waajibnimadu xaggay ka imaaneen falitacalluqi alamri bihi waajibnimada xadiidkan wuxuu ku jira inay waajib tahay waxaa laga qaadanaya amarkaa ku tacalluq oo fakabir farkac amar baa ku jira wa amaa cadamuhu wixii aan lagu sheegin inaynan waajib ahaynna falaysa limujaradi kowni اlasli cadamu lwujuub maahan buu yidhi asalka ayaa cadamulwujuub ah keliya maahane bal likowni lmawdici likowni lmawdici ayb mawdica tacliimin wa bayaanin liljaahili mawdicaas baa waxay ahayd meel waxa lagu baraayo qof jaahila meeshaasna wixii waajiba in laga taga maahan markaa wuxuu ku leeyahay xadiidkan fuqahada waxay u deliishadaan wixii lagu sheegayna waa waajib ilaa amaraa ku jireen wixii aan lagu sheeginna waajib ma aha li'anna maqaamka ayaa maqaam tacliim iyo waxbarid ahaa shay marka waajib ah in waajib ahaa in la yska daayana maqaamkaas ma ixtimaali karo ma qaadan karo wadalika yaqtadii wuxuu keenayaa inxisaara alwaajibaati fii ma dukir warkaas marka wuxuu keenayaa waajibku inuu ku kooban yahay wixii meeshaa lagu sheegay wayataqawaa dalika bikownihi sal l slam dakara ma tacallaqat bihi اlisaa'atu min hada اlmusalli wma lam tatacallaq bihi fadalla cala annahu ayb lam yuqasir اlmaqsuuda calaa maa waqacat bihi اlisaa'a ayb lam yaqsur ayb maunan ku gaabinin almaqsuuda maqsuudku calaa maa waqacat bihi lisaa'atu yacnii xadiidka intii ninkan uu xumeeyey keliya looma sheegin wixii uu xumeeyey iyo waxyaabo kaleba waa loo sheegay uusan xumaynin isaga markaa qaala markaa ibnu daqiiq waxa uu yidhi fakullu mowdicin meel kasta ikhtalafa alfuqahaa'u fii wujuubihi fuqahadu ay isku khilaafaan waajibnimadiisa wa kaana madkuuran fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisana lagu sheegay falanaa an natamasaka bihi fii wujuubihi waxaan leenahay buu yidhi inaan qabsanno xadiidkan dayn ku jirto waajibnimadeeda inaan qabsanno wa bilcagsi iyo cagsi yacnii waxay fuqahadu isku khilaafaan waa waajib iyo waajib maaha laga waayo xadiidkan inaan qabsanno inayna waajib ahayn laakiin markaa laakiin wuxuu ku yidhi muqadamaa jirta yaxtaaju awalan qofku wuxuu u baahan yahay ilaa jamci duruqi hada alxadiidi xadiidkan duruqdiisa horta inuu soo ururino maxaa lagu sheegay maxaa laga tegey goormaa la ogaa karaa horta isaga ururi wa ixsaa'i umuuri almadkuurati fiihi waxaa kaloo u baahan yahay qofka umuurihii lagu sheegay inuu soo koobo walahdi bizaa'idi wixii zaa'idana markaa laga qaato walakhdi bizaa'idi fazaa'id yani xadiidkan horta wuxuu lagu sheegay soo aruuri wixii meel kale lagu arko zaa'id iyo wixii markaa riwaayaadkan ujeedaa wixii ay mid ziyaado wadatay mid kale ziyaado wadatay isku soo araruuri marka uma in caarada alwujuuba markaa halkaa dhigata marka wuxuu waajiba uma in caarada alwujuuba ow cadamahu daliilun aqwaa minhu cumila bihi halkan xadiidkii lmusii salaatahu baa soo qabsatay waaxii lagu sheego dhan riwaayadka waa jamacsatay halkan baad soo dhigatay wujuubkii xadiidkan lagu sheegay deliil ka xoog badan oo caariday baa yimid deliil ka xoog badan ku camalfal ka tag waajibnimadii xadiidkan waxaan lagu sheegin ayaad ara ayaa heshay meel kalaa lagu sheegay waxaa waajibnimadooda deliil kaloo kan ka xoog badan ayaa wujuub sheegay kan ma iska ag fadhinay marka maya kaasaa lagu camalfalaya wain jaaءat siiqaة اlmri hadday timaado siiqaة اlmri fii xadiiثin aakhara xadiid ilmusiib salaatahu ka bax xadiid kale ayaa waxaa ku yimid siiqaةu amar bishayin lam yudkar fii hada اlxadiid qudimad wax aan xadiidkan lagu sheegin yaa haddana waxaa ku aragta xadiid kale isagoo waajibnimo loo sheegay siiqatu amar ku yimid siiqadaas xadiidka kalea la hormaray ila kulli nebiga sheegay qultu marka intaas marka muqadamo fiican wuxuu ku yidhi xadiid ilmusiib salaatahu ururi wixii amar ku jiro waxaan ku jirin meel dhigo riwaayaadka wixii hadba ay siyaadiyeen isku soo qabso meel dhig ka bacdi deliil ka xoog badan haddaad aragto ku camalfal isaga wujuub iyo cadamuhu ugu camalfal ayb haddana wuxuu ku yidhi marka haddaad xadiid kaloo mustaqil ku aragto waajib salaada dhexdeeda amar haddaad ugu aragto kaana ku camal fal oo kun keliyaha isku qaydin qultu marka ibnu xajar wuxuu yidhi qad imtahaltu maa ashaara ilayhi wixii uu tilmaamay muqadamadan aniga waan fartoomay buu yidhi wa jamactu duruqahu alqawiyata xadiidkan duruqdiisii xoogga badnayd baan jamciyey min riwaayati abi hurayrata wa rifaacata ayaan ka jamciyey waqad amlaytu ziyaadaati alatii ishtamalat calayha ziyaadaadka ku jirayna waan yeeriyey buu فmima lam yudkar fiihi صarيixا min alwaajibaati اlmutafaqi calayha waajibaadka aan laysku khilaafsanayn xadiidkanna aan lagu sheegin waxaa ka mida buu yidhi anniyatu niyadaaba ka mida niyada maan laysku khilaafsanyayn salaad inay niyo u baahan tahay khilaaf maa ku jira maya xadiidkan laguma sheegin niye ma laakiin xadiid kalaa sheegay soo maa wاlqucuud اlakhiiru fadhiga dambe ataxyaadka ugu dambeeya maahaneed waa fadhiga waa fadhiga in la fadhiisto ma sheegin xadiid ilmusiib salaata duruqdiisoo dhan haddana inay rugni tahay layskuma khilaafsan wa min almukhtalafi fiihi waxyaabaha laysku khilaafsan yahay waajibnimadooda xadiidkanna aan lagu sheegin waxaa ka mid a atashahud alakhiir ataxyaadka dambe akhrintiisa ha ku qaldamin qucuud iyo tashahud labay kaliya yacnii fadhiga ataxyaadka dambe fadhigiisa waa rukni akhriska ataxyaadkuna waa rukni salligana waa rukni salaamtuna waa rukni afara meeshaas ku jirta tashahudulakhiir iyo qucuud maxay islaamaan hadhow hadhehen wa min almukhtalafi fiihi atashahud alakhiir marka qucuudku waa laysku waafaqsan yahay rukninimadiisa laakiin ataxyaadka akhrintiisa bacdu lmadaahib aan qabin inay rukni inuu yahay sunno waayo kule wاsalaatu cala الnabiy sal ا l slam iyo nebigoo lagu saliyo fiihi taxiyatu dambe dhexdiisa waa rukni shaaficiyada agtooda yani shaaficiyada agtooda iyo xanaabilada siday ka xoog badan madaahibta kalena maaha waaji rukni bay dhahayaan laakiin inay rukni tahay ayaa saxiix kaana xadiidkan laguma sheegin salliga kuma jira xadiidkan ma sheegin laakiin xadiid kalaa sheegtay wاsalaamu fii aakhiri الsalaati iyo assalaamu calaykum waraxmat اllah waa rukni iyadana xadiidkan ma sheegin qaala nawowiyu imaam nawowi wuxuu yidhi wahuwa maxmuulu calaa ana dalika kaana macluuma cinda rajul nebigu wuxuu ugu sheegi waayey ninku waa iska ogaa arrimahan ayb salaam iyo salaam assalaamu calaykum looga baxo wuu iska ogaa saas maan ugu sheegin wahada yaxtaaju ilaa takmilatin dhammaystir buuna u baahan yahay wa huwa hubuutu daliili وهuوa ثبuuط الdليiل عalى إيجاaب ma ذukira kama تqdma وفيihi baعda ذalika nadr وفيihi dليiل عalى أن الإقاamaةa والتacawuda وduعاء الافتitاaxi وrفع اليadayni ayb في الإحrاami وغayrh ووضع اليمنى عlى اليسرى وتkبيiraaت الانتiقاaلaaت وتصبيixaaت الركوuع والسجوudi وهyئaaت الجuلوuسi ووضع اليد عlى الفkdi ونحو ذلكa mima lam yudkar fi lxadiidi laysa biwaajibin intaha ayb waxyaabahaas dhan baa marka xadiidkan marka muqadamadiisu waa meelahaas oo mar badan cilmi badan baa ku jira laakiin yacni wuxuu u baahan yahay cilmigiisaas duruqdiisa in lasoo koobo la fiiriyo ziyaadaadka la kala arko wixii waajiba muqadamadan marka ibnu daqiiq uu sheegay ayb baabu ducaa'i fi rukuuci ayb baabu bayaani xukmi ducaa'i ducadii cugunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi rukuuci rukuucda dhexdeeda rukuucda dhexdeeda ayb oo subxaana rabbi alcadiim iyo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii iyo rukuucda dhexdeeda ducada la akhristo qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin can abi duxaa can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat kana nabiyu sal l slama nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay fii rukuucihi iyo wasujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhexdeeda subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma akfir lii markaa rukuucdii in gu ducaysan karo waa inay bannaan tahay sidaan baa nebigu dhihi jiray sala allahu calayhi waali wasalam ayb tarjamadii xadiidku marka waa isdaboolaya sideeda marka xadiidku waa iska duruqyo badan tahay weliba xadiidku hadduu dad badan ay wariyaan oo uu noqdo mutadaawal u baahan yahay duruqdiisa in la ururiyo marka culimmada muxadifiinta iyo fiqiga xadiidka labadaba jamciyey waxay ku dadaalaan xadiidkan marka hore inay duruqdiisa aad u raacraacaan kabacdi axkaamta laga soo bixiyo xadiid aan duruqdiisa la raacraacin haddii axkaam laga soo bixiyo qusuura imaanay ayb marka kutubaha aad u raacraacayo marka qofka inuu cinaayo badan iyo daryeel badan uu siiyo sidaasaa wanaagsan cilmiguna in marka uu wixiisu ay badan yahay furuucdiisa iyo faraqyadiisu inay aad u badan yihiin weligaa marka waxaad iska ilaalisaa ilaaqaadka iyo cilmigaaga isaga uu yaryahay haddaad ilaaqaad gasho ilaaqaad waxay tahay inaa ama wax inaad jumla u sheegto ama jumlatan ah u ilaaqdo kaas waa waajib kaas waa xaaraam kaas waa kan yani waa xaaraam imaam axmed yaa ka cabsan jireen iyo imaamu shaafici oo mararka qaar shay xaaraanay og yihiin bay waxay dhihi jireen laa uxibu iyo inii akrahu daalika iyo imaam axmed iyana waxay yidhaahdeen kelmaddan xaraam iyo xalaal ayaa culus iyagii marka cilmiga u lahaa aaladeedii haystay hadday saa u cabsanayaan maxaad u malaynaya marka axkaam waaweyn haddaa iska idlaaqdo suuqan marka waxa lagu haayo wax yacnii dadku ummadihii hore hadday arki lahaayeen waa waxay aad ula yaabaanay noqonayo waxa a'immadii hore ay ka cabsan lahaayeen ama ay u jamcin lahaayeen dad badan oo cilmi badan ayaa maanta qof yaraa si fudud ku sheegayo laba sano ama saddex sano laga yaababa in yacni uu iltisaamka ama masaajidkaba uu ku jiran waxaasoo dhanna waxa keenaya waxay tahay qofkiiyo wuxuusan xamili karin lagu xambaaran haddii maanta dhan looga sheekay imaam axmedaa saas yidhi imaam fulaana kan yidhi imaamkan yani isagiina dhowr sano kabacdi imaam axmed oo ismoodaan markaasa isagoo marka kawda ku hayaad arkaysaa wax un qof uun markaa ama xugun uu ku dhegan ayaad arkaysaa laakiin hadduu cilmiga si tartiiba uu u barto oo ou tadriij uu sameeyo cilmiga laftirkiisana uu ka soo gaaro kitaabka uu bilaabo dhammeeyo kitaabka laakiin hadaad saddex sadar ka akhrisatay kii kalena kaa kaa maqan yahay culumtii aysan dhammayn waa isdhexgeli culumta marar badanna waa sheegay carabiyada lagama maarmo culumta luqada carabiga lagama maarmo naxwada iyo sarfiga iyo waxyaabaha ku tacalluqo fiqiga lagama maarmo usuulka lagama maarmo musalaxa lagama maarmo xadiidka lagama maarmo tafsiirka lagama maarmo qiraa'aadka lagama maarmo ninba inta uu ka funuun badan yahay qofka kale uu ka cilmi badan yahay hal meel haddaa laakiin isku soo koobto adiga dhan aadna rabto wax walba inaad ka hadasho wareer marka xoogaa tartiib aan isaga soconno qofku marka inuu waqti dheer soo jeedo waqti dheer waxbarto u baahan yahay si uu wax u sheegan ama uu yacni fataawada uu markaa ilmaam ugu ugu laha ayb baabu maa yaquulu اlimaamu waman khalfahu idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab ee yaquulu اlimaamu imaamku u dhahayo waman khalfahu iyo dadka ka dambeeya imaamka idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaado min arukuuci uu ka qaado waxa uu dhahaya imaamkay dadka ka dambeeya qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaana bnu abi di'bin can saciidin اlmaqburiyi can abi hurayrata qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa qaala samica allahu liman xamidah haddii uu yidhaahdo qaala allaahuma rabbanaa walaka alxamdu ayuu dhahayay imaamkii marka waa kan inuu jamcinayo xadiidkaana sheegay iyo kii aan soo marayna wa kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa rakaca haddii uu rukuucayo wa idaa rafaca iyo markuu kor yeelayo ra'sahu madaxiisa yukabiru waa kii baaranayo allahu akbar buu dhahayay waidaa qaama min asajdatayni laba ragca hadduu ka kacana qaala allahu akbar ayuu dhahayay ayb meeshaan marka imaamkii inuu dhahayo samic allahu liman xamidah markuu soo kacayo markuu istaagana allahuma rabbanaa laka alxamd walaka alxamd sidaa inuu dhahayo baabu fadli allaahuma rabbanaa laka alxamdu baabu bayaani fadli allaahuma rabbanaa laka alxamdu allahuma rabbanaa laka alxamdu fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama qaal idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yidhaahdo samica allahu liman xamidah faquuluu dhaha allahuma rabbanaa laka alxamdu dhaha faina man waafaqa qofka waafaqo qowluhu qowlkiisa qowla almalaa'ikati malaa'igta qowlkeeda gufira lahu maa taqadama min denbih waa loo dhaafaa wixii hormaray dembigiisa ayb fadliga ay leedahay marka in dembi dhaaf lagu helaayo ayb ibnulmundir sida uu sheegayna awsadka aymo badanna ay qabaan ma'muumka isaga qowlka uu leeyahay allahuma rabbanaa walaka alxamdu inay tahay ayb halkanna marka waa uga hadlaya ibnu xajar laftirkiisa إda qaala اlimaamu اstudila bihi calى ana اlimaama laa yaquulu rabbana laka alxamdu wacalى ana alma'muuma laa yaquulu samica allahu liman xamida likowni dalika lam yudkar fii hadihi الriwaaya kama xakaahu طaxaawiy wahuwa qowlu malik abi xaniifata wafiihi nadarun liannahu laysa fiihi ma yadulu cala nafyi ma dhihin un waayo maahane wax ma la dhahaayo oo nafyi ah ma ku jiraan bal fiihi ana qowla اlma'muumi rabbana laka alxamdu yakuunu caqiba qowli اlimaam samica allahu liman xamida xadiidka waxaa un ku cad rabbanaa walaka alxamdu maamuumku markuu dhahaayo waa markuu imaamku samic allahu yihaaha ka bacdi intaa unbuu sheegaya xadiidka ayuu leeyahay waalwaaqicu fi taswiiri dalika lianna alimaama yaquulu tasmiica ayuu dhahaya fii xaali intiqaalihi waalma'muuma yaquulu taxmiida fii xaali ictidaalihi faqowluhu yaqacu caqiba qowli اlimaami kama fi اlkhabr wahada almowdicu yaqrubu min mas'alaةi الta'miin kama taqadama min annahu laa yalzamu min qowlihi ida qaala waladaalliin faquluu aamiin ana alimaama laa yu'minu laakiin midaan nusuusa ku soo aroortin wa kaana nebiyu sal ll ly slam yaquulu aamiin ayaana soo martay nebigu aamiin waa dhihi jiray isaga waxaa kaloo na soo martay nebigu inuu jamciyey tasmiic iyo taxmiidkii labadaba laakiin ma'muum tasmiic iyo taxmiid inuu jamcinaayo deliil nadari ah waxaan ahayn deliil naqli ah ma la sheegin meelaha markaas meelahaasu marka kusii u baxfiye ibnu xajar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa mucaad bnu fadaala qaala xadaanaa hishaamun can yaxyaa can abi salamata can abi hurayrata qaal lauqaribanna waan dhadhoweynayaa oo dhadhoweynayaa salaata nabiy sal l slam nabiga salaadiisa fakaana abuu hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayra wuxuu ahaa yaqnutu inuu qunuudayo fii rakcati اlukhraa ragcada dambe min salaati duhri yacni fii rakcati alakhiir mida dambe oo salaada duhr salaati alcishaai salaadii cishaha ka mida wasubxi ka mida bacdamaa yaquulu markuu yidhaahdo kadib samica allaahu liman xamida fayadcuu lilmu'miniina ayuu u ducaynaya wayalcanu wayalcanu lkufaara wayalcanu lkufaari muu idin dhigi ay cala lkufaari gaaladii iyuu lacnada meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa bukhaarina baabkan baababkii hore calaaqadu laleeyahay waxay tahay fadliga allaahuma rabbanaa laka alxamdu ay leedahay buu kuu sheegay intaas bismiyaa lagu gaabsanayaa maya weli waxaa lasii samayn karaa ducooyin ayb ammaan ilaahay la ammaano ahla ahanaa'i walmajdi xaqu maa qaala alcabdu wakullunaa laka cabdun laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta waxaa kaloo la dhihi karaa marka qunuudkiina waa la samayn karaa binaazile ay jiraan isagana marka waa kaasa in marka baabkan kii hore marka calaaqada uu laleeyahay waxay tahay ictidaalka in lagu ducaysan karo fayadcuu lilmu'miniina wayalcanu lkufaar marka uu leeyahayna waa qunuud naasile ayuu ishaarayaan muminiintaa loogu duceeyaa gaaladaa lagu habaaraa ayb waana keeni doonaa meeluu uu ku imaan doonaa ayb oo meeshaana marka waxaa ka soo baxayso ama yacni xadiidka ku sugan dadka ducafada mu'miniintana in loo ducey karo gaaladana in la habaari karo acyaantoodana marka in lagu habaari karo nebigu mararka qaar yacnii qabaa'il gaarana waa sheegay mararka qaarna yacnii allaahuma calayka bifulaan wafulaan wafulaan wafulaan iyana waa yidhi xadiid kalena inkastoo uu jiro laysa laka min alamri shay-un taana marka qisadeedu marka sidanna waa ku soo aroortay qunuudka waxaa kaley ku timid kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahu markuu nebiga yidhi marka mustaqbalkooda adiga kama hadli kartid laysa laka min alamri shayun ou yatuuba calayhim ou yucadibahum fainahum aalimuun qaala xadaana cabdullahi bn abi اlaswad qaala xadaana ismaaciilu can khaalidin اlxadaa can abi qilaabata can anasin radia allahu canhu qaal kana alqunuutu qunuudku wuxuu ahaa fi lmaqribi wاlfajri maqribka iyo subaxa qaala xadaana cabdullahi bn maslamata can maliki can nucaymi bni cabdillahi اlmujmir can caliي bni yaxya bni khallaadin الzuraqiy can abihi can rifaacata bni raafic الzuraqiy qaala rifaacaha marka wuxuu la dhashay almusii salaateeda ninkii salaadiisa iska xumeeyey khallaad bnu raafica la dhihi jiray ninkanna waa rifaacata bnu raafic qaala waxauu yidhi kunaa yowman maalin waxaan ahay nusallii waraa'a الnabiy sal l salam nebiga gadaashiisa inaan ku tukanaynay falamaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaaday min arakcati oo uga qaaday qaala waxau yidhi samica allaahu liman xamida qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi wara'ahu nebiga gadaashiisa joogay rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay qaala waxauu yidhi man ilmutakallimu kii hadlayey waa kuma qaala waxauu yidhi ana aniga qaala waxauu yidhi ra'aytu waxaan arkay bidcatan waalaaiina soddon iyo dhowr malakan oo malaa'ig ah yabtadiruunahaa inay u degdegayaan soddon iyo dhowr malag ayaan arkay inay u degdegayaan ayuhum koodii oo yaktubuhaa qorayo kelmaddana hawaabkeedii ama iyadiiba ayb awalu yacnii ugu horaynba ayb kaasoo awalu ugu horaynayo awalu marka iyada ka sifee ayuhumta ka sifee awala haddii la yidhaahdana maxay noqonaysaa xaala ayuhum koodii yaktubuhaa qorayo awala xaal uu yahay kow kan ugu horreeyo xaala kownihi uu yahay ka ugu halkan marka iyadiina marka xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiihi waxyaabaha in lagu dhihi karo ayay tilmaamaysaa meeshan marka ibnu xajar meel buu ka hadlayo wuxuu leeyahay wastudilla bihi waa loo deliishaday buu yidhi waxaa loo deliishaday xadiidkan calaa jawaazi ixdaati dikrin fi salaati salaadda dhexdeeda dikri in lagu soo darrisiin karo hayri ma'huurin aan soo aroorin aan soo guurinin idaa kaana gayra mukhaalifin lilma'huuri kii ma'huurka ahaa haddaanu khilaafaynin hadalkaanu sheegay hadalkan markaa saasa dad baa saa u daliishaday buuyii istidlaalkaas marka saxiix miyau noqonaya waa kala qaadaynaa haddii xilligii rasuulka xilligii nebiga sal l salam haddii uu qof digri iska bilowdo ama uu shay diin ah iska sameeyo iyadu waxaa weeyaan rasuulka de waqtigii waxyiga iyo tashriicaa lagu jiraa hadday qalad tahayna waa qalad waxyi baa imaan kara hadday saxsan tahayna waa loo deynaya walidaalik abuu saciid iyo abuu saciidin alkhudri iyo jaabir waa tii ay u deliishadeen kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil casli baan samayn jirnay qur-aankii oo soo degayo walow kaana shay-an yunhaa canhu lanahaanaa canhu alqur'aanu shay la reebaayo haddii uu yahay mamnuucana qur-aankaa naga celin lahaa oo ilaahay baa dadkiina u jeedin salaad dhexdeed wax ku dhaca hadday tahayna nebigii baaba u jeedaayo gadaashiisa sida hore uu wax uga arka uga arkayo marka shaygan lasoo cusboonaysiinaya hadduu yahay waqtigii nebiga daawadaasaa jirtay zamanu tashriic laakiin wakhtigan hadduu yidhaahdo wax salaada nin walbaa wuxuu doono ku darsan karaa haddii la yidhaah sidaas baabkaas la furo yaa waxyibaa soo degaayo kan qaldan iyo kan saxsan kala sheegayo maadaama waxyi aanu jirin la sugaayo ma la samayn kara marka warka imaam maalik marka ayaa la qabsanaayo famaa lam yakun yowmaidin diinan laa yakuunu lyowma diinan wixii maalinkaas alyowma akmaltu ay soo degaysa aan diin ahayn maanta diin ma noqonayo intan baadba u taag ayaa yacnii tabarteennu intan bay qabaladahay intii sugnaatay in kale maxaad ka rabta haddaad u faraysato maanta adkaarta subaxdii ka dambaysa iyo midda casirkii ka dambaysato ka dambayso qoraxdii iyadoo kugu soo baxdaa arkaysaa waa intii kutubta mukhtasaraadka ay qoreen adkaaru nawowi inta uu qoray keliya oo adkaarta bacda bacda salaax ma akhrino ayb intii sugnaatay kitaabkaa ku taallaan la akhrinayni dadka qaarna waxaa arkay adkaar muxdad ah oo iska cusub oo yacnii diinkii lagu soo daray bay iska rabaan tanna ma akhrinayo waa shaydaan marka dadaalka uu u haayo shayga cusub iyo shaygii ajarka badnaayee la hubayna dadaal la-aanta uu ka yahay markaa u fiirsato waxaad arkaysaa waa dareemaya nin shaydaan wato inuu yahay maaale shaydaankii kaa mashquuliyey saddex jeer dikri la akhrinayo keliya wax weyn kuu taraayo kugu mashquuliyey laga yaabo kunqul walla kugu mashquulinayo waa cajiib tanna waa u firfircooya tanna marka maxaale shaydaankaa midaan rabo ayb xadiidkan marka baabkaas macnahaasuu leeyahay baabu liطma'niinati dumaniinadii dumaniinadii caddaynteedii buu baab yahay xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelaayo min arukuuci uu ka soo kor yeelayo wa qaala abuu xumaydin rafaca الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama nebiga wuu soo kor yeelay madaxiisa wastawaa waa ekaaday xataa yacuuda ilaa uu laabta u laabto kullu faqaarin lafdhabar kastaa makaanahu booskiisa ilaa uu kaga laabto kullu faqaarin marka lafdhabar kasto waxa booskeeda inuu u noqdo laga hadlaayo waa lafdhabarka lafihii dhabarka oo iyagu fooraray ayaa waxaa la rabaa inay booskoodii tagaan xubin walbaa marka booskeedu waa inay ku laabato marka la leeyahy lafdhabarkii baa laga hadla gacmihan dakal kuma laha marka bacd alculamaa waxay u deliishadeen marka meeshaan ilaa laf kastaa xataa yacuuda kullu cadmin laf kastaa booskeeda laf kastaa booskay taallay qabla rukuuc xaggey taallay waxay leeyihin gacmihii waxay yaalleen xabadkay saxaaya marka waa in gacmihii xabadka lagu soo celiyo waa istidlaal nahari ah oo xadiidka marka laga daldeliishaday si yani haddii uu yahay shay marka istidlaal saxiix ahna rasuulkaa ficil ahaan looga soo naqli lahay haddii nebiga laga soo naqliyeyna waa la keeni lahay kutubtan ku arki lahay marka waa arrin marka iska ah waxaa weeyaan ijtihaad culimmada ay bacdul axaadiid ku ijtihaadeen fahamkiisa wax ku yimid maxaa yeele xadiidka kullu faqaarin lafdhabartaa laga hadlaa in lafdhabar kastaa booskeeda ha ku noqotaa layidhi bis intaas waxaa laga hadlay midda marka kaana idaa qaama riwaayada dhahaysana wadaca alyumnaa cala alyusraa riwaayada nasaa-i baa caddaynaysa sunanka ku sugan oo isagu marka uu leeyahay riwaayada nasaa-i ay leedahay kaana idaa dakhala fi salaati markuu salaada gelaayo labada gacmood buu isa saaranaya aduu marka macnahaasna meeshaas waa ku jira qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu can haabitin qaal kaana anasun anas waxa uu ahaa yancatu lanaa inuu noo sifaynayo salaata اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nabiga salaadiisa ayb yancatu waa bifatxi lcayn nacata yancatu xalqiyu lcayn weeyaan marka yafcalu buu ku imaanaya kaana anasun anas waxa uu ahaa yancatu lanaa inuu noo sifaynayo salaata nabiyi sal slam nabiga salaadiisa fakaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaado min arukuuci rukuucda uu kor kaga soo qaado qaama waa istaagaya xataa naquula intaan iska dhahno qad nasiya waaba iloobay bar buu taagnaanay qaala xadaanaa abulwaliid oo marka meesha dumaaniina ka soo xasilayso qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam can ibni abi leyla can ilbaraa radia allahu canhu qaal kaana rukuucu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga rukuucdiisu wuxuu ahaa wa sujuuduhu iyo sujuuddiisa iyo waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor soo yeelo kor u soo qaado min arukuuci uu ka soo qaado wa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda qariiban buu ahaa kaanadii khabarkeedii qariiban mid u dhowdhow ayuu ahaa min asawaasi yacni isla ekaansho qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can abi qilaabata qaal kaana maalik bnu lxuwayris waxa uu ahaa yuriinaa inuuna tusayo kayfa kaana salaatu nabiy sal l salam nebiga salaadiisa siday ahayd wadaaka kaagaasina fii gayri waqti salaatin salaad waqtigeeda waqti aan ahayn dhexdiisa iyo yacni salaad oo tacliim uu ula qasdaayey faqaama waa istaagay faamkana alqiyaama qiyaamkiibuu aad u makansaday faamkana wuxuu makaniyey alqiyaama istaagii istaagiibuu aad ugu nagaaday uma rakaca waa rukuucay faamkana rukuuca rukuucdiibuu ku xasilay oo ku nagaaday uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor yeelay faansata faansata waa la dabdiyey fantasabana waa la dabdiyey faansaba iyo faansata labada waa la dabdiyey laba dabdiyo saxiix فأنصت من الإنصات والمعنى أنه سكت هنية بعد رفعه من الركوع markuu rukuucdii ka soo kor noqday wax yar buu aamusay walmuraadu biinsaatihi annahu lam yajhar bidikrin yusmacu minhu faansata waa aamusay macnaheedu waxay tahay hunayatan wax yar buu aamusay dikriga ictidaalka nebigu lama jahrin hadii faansata dabdiga haddii la macno waa aamusay macnaha hoosa u akhristay waa dikrigaas wayurwaa waxaa kaloo la dabdiyey fantasaba ayaa la dabdiyey fantasaba fantasaba marka waxay tahay waa waa waa toosnaaday rukuucdii buu ka soo kacay wou toosnaaday min alintisaab wahuwa alqiyaamu wa huwa alqiyaamu meeshaa marka faansata fii riwaayati lkushmihaniyu fii riwaayati lkushmihaniyi bihamzati maqduucatin wa aakhiruhu muhanaatun fansata khafiifatan walilbaaqiina bialifin mawsuula mitulwasl wa aakhiruhu waxadatu mushadada see loo aqra fansaba oo maxaa idiin qoran fansaba hamzatwa hamzatulwasli insaba infaca ya fansaba maa fansaba fansaba ma jirto fansaba siduu dabdina ma sii wad waxaka bnu tiin ana bacdahum dabatahu bilmuhanaati اlmushadadati badala اlmuwaxada ayb ta ayuu dabdiyey fansata waxaka bnu tiin ana bacdahum dabatahu bilmuhanaati اlmushadadati ayb badela lmuwaxada fansabta saasuu badan wawajhu bian aslahu insawata faubdila min alwaawi taan ثم أدغمت إحدى التاءين في الأخرى وقياس إعلانه إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها طيب فانقلبت ألفا إنصات ومعنى إنصات إنصات معناه إذا استوت قامته بعد الانحناء dhabarkiisii ayaa markaa sinmay markuu foorari ka bacdi kaannahu ayb siyaa marka dabdiyadaasuu sheegay marka midkaan idiin qoran ma arkin ani kulle shuruucda kuma arkin dabdiga marka fantasaba ibnu rajabaa sheegay fantasaba faansata min alinsaat ifcal ansata afcala waay masdarkeeda insaat midka midda kaleo ibnu xajar sheegana waxay tahay fansabba waa shubmay fansabba ayuu sheegay wa aakhiruhu muwaxadatun mushadada hamsadana hamsatulwasli buu ka dhigay dabdiyadaasuu sheegay macnaheedana sidaas aan sheegnay faansata hunayatan wax yar buu aamusay ama wax yar buu yacnii taagnaaday hunayatan iyada marka wayurwaa bilhamsati hunayatan wa bilhaa'ina hunayhatan saddex dabdi bay leedahay hunayatan hunayatan hunayhatan waana hal macnay isku tahay wahuwa tasgiiru hanatin wa hiya kalimatun yuknaa biha can اshayءi waa kelmad shay looga kinaayoodo yacnii hunayatan wax yar waay marka shay yar xoogaa yar buu markaa aamusay qaala fasallaa binaa waana tujiyey salaata shaykhinaa haada nebiga wuxuuna tujiyey odaygeennan sheekeennaan salaaddiisa oo kale abi yaziid abi burayd ah wa kaana abuu buraydin wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaado min sajdati sujuudda kor uga soo qaado istawaa qaacidan istawaa waa in kaanaya qaacidan isagoo fadhiya uma nahada markaas ayuu hinqanayay jalsatulistiraaxadooda jalsatulistiraxa baab gaaruu noogu keeni doona halkaan ugama hadlayno maxalushaahidka waxaa weeyaan bacda rukuucda kadib in طumaaniina lala yimaado oo طumaaniina la sameeyo wabilahi towfiiq sal اllah sal ala nabina